international news.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax talaado ah bisha oktoobarna ay tahay labaatanna sanadkuna yahay labakuniyolabaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare rooble oo shalay ku dhawaaqay xubnaha golihiisa wasiirada waxay u badan yihiin dhammaan xubno ka tirsanaa golihii wasiirada xukuumaddii dhacday ra'iisul wasaare khayre waxaana soo muuqda wasiiraha iyo wasaarado waaweyn ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda qorshaynta iyo wasiirro kale oo dib ugu soo laabta wasaaradahooda halka qaarkoodna wasaaradaha laga wareejiyey waxaa sidoo kale aad maqli doontaan magaalada muqdisho oo la sheegayo in ay soo kordhayaan kaysaska afduubka ee loo geysanayo carruurta iyo gabdhaha da'da yar golaha wasiirada imaaraadka carabta oo gaaray go'aan ay ku ansixinayaan heshiiska ah imaaraadka carabta iyo israa'iil iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo inoo hayo maxamed cabdi xasan sandheere
ku dhowaad soddon milyan oo maraykana ayaa ilaa iyo hadda horay u codeeyey doorashada madaxtinimo ee bisha nofembar tan oo ka badan heerarkii horay u dhici jiray codbixiyayaasha ayaa la jaanqaadaya taxadarka xanuunka koronafirus meelaha horey codka loogu sii dhiibanaya ee furma isniintii shalay ayaa waxaa ka mid ah gobolka aadka loogu dagaalamayo ee florida madaxweyne trump oo jamhuuriya xilligiisii labaadna u tartamaya ayaana weli haysan wakhti badan oo uu tabihiisa tartanka ku bedelo waxaa madaxweyne trump uu u socdaalay gobolka arizona gobolkaasi oo loo arkayo in codka lasii dhiibanayo uu xisbiga dimuqraadigu ku horreeyo dhinaca wararka caalamkana madaxweyne donald trump ayaa isniintii shalay shaaca ka qaaday in maraykanku daalka suudaan ka saaraya liiska dalalka argagixisada taageera marka ugu horreysa ee suudaan ay bixiso saddex boqol shan iyo soddon milyan oo dollar lacagtaas oo la siinayo dhibanayaal maraykana iyo qoysaskooda sarkaal maraykana ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in tallaabadan ay sidoo kale furayso sidii suudaan ay xidhiir diblomaasiyadeed ula yeelan lahayd dalka israa'iil si la mid ah sida heshiiska uu maraykanku ka shaqeeyey ee dhex maray israa'iil iyo dalalka isutagga imaaraadka carabta iyo baxrayn faahfaahinta arrintan ayaa ila warka ka agdhowey ay sheegeen in weli laga shaqaynayo suudaan waxa uu maraykanku u aqoonsaday dal argagixisada taageera xilligii uu xilka hayay madaxweynihii la tuuray ee cumar al bashiir arrintan ayaa xukuumadda cusub ku adkaysay inay hesho in deymaha laga cafiyo iyo inay kaalmo caalamiya hesho warkii caalamkuna waa nagayntaas
aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada golaha cusub ee wasiirada waxaa ku jira xubno cusub iyo sidoo kale kuwo ka tirsanaa golihii wasiirada ee xukuumaddii xasan cali khayre wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan kasoo diray magaalada muqdisho ra-iisul wasaare rooble ayaa xalay fiidkii muqdisho kaga dhawaaqay magacyada golihiisa wasiirada cusub ee xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare rooble ayaa soo magacaabay gole wasiiro ka kooban toddobaatan xubnood aad ayaa isha loogu haya soo magacaabidda golaha wasiirada maadaama wakhti uu ka sii idlaanayo hay-adaha dastuuriga soomaaliyana xilligan u diyaargaroobaysa qabsoomidda doorasho golaha wasiirada cusub oo magacaabay ra-iisul wasaare roble waxay u badan yihiin dhammaan xubno ka tirsanaa golihii wasiirada xukuumaddii dhacday ra-isul wasaare khayre waxaana soo muuqda wasiiraha iyo wasaarado waaweyn ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda maaliyadda qorshaynta iyo wasiiro kale oo dib ugu soo laabta wasaaradahooda halka qaarkoodna wasaaradaha laga wareejiyey waxaa sidoo kale ku cusub golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare roble wejiye cusub marka loo eego wasaaradaha qaarkood wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta ayaa loo magacaabay janar ka tirsanaa ciidanka booliska soomaaliya horena usoo qabta taliya ku-xigeen jenaraal mukhtaar xuseen afrax oo loo dhiiba wasaaradda arrimaha gudaha ama loo magacaabay sidoo kale wasiirada ku cusub golaha waxaa ka mid a wasiirka amniga gudaha oosan ku soo laaban wasiir ducaale waxaana hadda wasaaradaasi loo magacaabay ambasador xasan xundubey golaha wasiirada ra-iisul wasaare roble oo hadda ka kooban toddobaatan xubnood ayaan u badnayn wejiyo siyaasadeed cusub marka loo eego meelaha laga soo magacaabay waxayna u badan yihiin xubno ka tirsan golaha shacabka balse wasaaradaha ku soo biiray xukuumadda ra-iisul wasaare roble ayaa xilligan looga fadhiyaa qabsoomidda doorashada lagu heshiiyey oo lagu ballansan yahay ugu dambeyn sideedda bisha februari in doorashada madaxtinimo dalka ay ka dhacdo habeenimadii xalay taariikhdu ku beena labaatanka ayayna ahayd in la helo guddiyadii doorasho ee dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyada welise lama soo bandhigin magacaabidda guddiyadaas oo heshiiska muhiim u ahayd bilowgiisa haddayna suura gasho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada muqdisho ayaa maalmahan wax la sheegaya inay ku soo kordhayaan dhacdooyinka afduubkaee loo geysanayo gabdhaha da'da yaryar iyo carruurta haddaba afduubkii u dambeeyey ee la sheegay inuu magaalada ka dhacay ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
hibe maxamed oo ahayd gabar lixiyo toban jira oo xaddii aynu ka soo gudubnay laga afduubtay xaafadda shanta geed ee degmada holwadaag ayaa iyada iyo kooxdii kaxaysatay lagu qabtay degmada guraceel ee gobolka galgaduud hooyada dhashay gabadhan oo lagu magacaabo xalwe axmed faarax ayaa v o a uga warrantay wakhtiga ilinteeda ugu wardambaysay iyo sida ay ku heshay xogta ah in la afduubtay laba saacay gabadhu iga tagtay saddex saac iyo afartanna waa isoo wac waxay tiri barnaamijkaasaa laigu sameeyey dadka lagu samey jiray waa lay afduubtay ma fahanti markaas kabacdigeed orod baan gala iyo qur-aan iyo dariskayga oo ii soo gurmaday siday guriga uga tagtay tiishle loo dira hase ahaatee waxaan ku ogaaday waa wax yaray soo daahday ma soo daahi jirin taleefanaan ku celceliyey ku celceliyey ku celceliyey waa iga qaba weyday kabacdiyay isoo wacday hooyo guri mugdiyahaan ku jira ay ii soo duceey ee dugsiyada ii tag sidaasaa anna ku weerar tegay islaamka ilaahay iyo dugsiyada iyo masaajiyada iyo meel walba alla subxaana wa tacaala taladii aan saartay waa ii fuliyey shamse xasan jaamac oo ka mid a ehelada gabadha ayaa sidoo kale ka warbixisay walwalka ay qoys ahaan dareemeen markii ay gabadhooda waayeen gabadha adeegaa loo diray dukaan oo u dhow guriga agtiisa ah waxaa looga diray isheeg alaab yaroo fudud marka hooyadeeda way daahsatay waxay istiri gabadhaada intaan ma maqnaan jirin oo markii adeeg loo diro dhaqsee micnaha shan daqiiqa way imaan jirtay markay daahsatay taleefon ay u dirtay shan mised kool taleefik waa laga qaban waayey gabadhiyaa waxay soo wacday saddex saac afartan iyo shan daqiiqo waxay tiri hooyo waa la i haysta waxaan ku jiraa guri mugdi ah ii soo duceey hooyo inuu ilaahay iga badbaadiyo dadkan dadkii dadka qalanaya ay ila yihiin alxaasil wariya dhammaantiis gabadhii waxaa la dha way maqneed waa loo duceynayay waxaa lagu qabtay maanta degmada gurceel kontaroolkiisa waana la haayaa afduubayaashii wateen ayaga iyo baabuurkoodiiba hooyo xalwe ayaa ugu dambayntii sheegtay inay la soo xiriireen ciidamada ammaanka degmada guraceel kuwaasoo u sheegay in gabadheeda oo bad qabta iyo raggii afduubtay ay gacanta ku dhigeen islamarkaana ay wadaan baaritaan gabadha akhbaarteeda waxaan helnay lix saac oo maalmeedaan helnay oo maanta ah ayada oo tiri jimboonti waxaan ku suganahay meesha la yidhaahdo guraceel afkeeda hore oo cidlo ah annaga oo oranay ka dhaqaaq meesha ee maqaayadaha beder iyo tag ama baraha kontaroolka sidii bay tiigsatay kabacdi dadaal kadib ehelada ayaa meesha ku soo gaaray sidiibaa waxaa lagu geeyey saldhigga saldhigga guraceel oo galmudug sidiiba baaritaan lagu sameynaa ilaa hadda baaritaankiyaa ku socda nimankii afduubtana waa la helay iyo baawurkii baaritaan ayaa hadda ku socda maxay idiin sheegeen saraakiisha booliska ee gurceel saraakiisha booliska oo gurceel waxay noo sheegeen in ay baaritaan ku hayaan dadaal kadibna ay la soo socodsiin doonaan gabadha wa- haddii la waraystay taliyuhu wuxuu yidhi gabadhaadu waa kuu badqabtaa waana ka fiyowda maamulka gabdha lagu maamulo alxamdi alshukri taasaa ilaahay aan ku mahadina marka dadaal kadib anaa kula soo socodsiinay saraakiisha gurceel waxaan ka codsanahayaa baaritaan inay arintaas igu sameeyaan wixii jirana kabacdigii soo gudbi doonaan toddobaadyadii ugu dambeeyey gudaha caasimadda muqdisho waxaa ku soo kordhayey afduubka loo geysanaya carruurta iyo gabdhaha da'doodu ka yar tahay siddeed iyo tobanka sano waxaana arrintan ilaa iminka ka hadlin laamaha amniga dowladda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hay-adda caalamiga ah ee lutheran world federation ayaa dhowaan magaalada jeneva ee dalka switzerland kusoo bandhigtay gabayo ka tarjumaya dareenka iyo nolosha qaxootiga adduunka kuwaas oo ay tiriyeen dad kala duwan oo qaxooti ku ah wadamada kenya iyo jabuuti dadkaasi waxaa ka mid ah siciid cabdulaahi abuukar oo muddo badan qaxooti ku ahaa dalka kenya siciid ayaa waxa uu sameeyey gabay ka hadlaya dareenkiisa qaxootinimo iyo caalamka waxa uu u waramay waryaha v o eda magaalada nairobi khadar maxamuud xareed
is- wafdi ka yimid wuxuu ahaa eh, geneva eh, oo u kuurgalayay eh, qaxootiga gaar ahaan kuwa leh eh, hibada hogaanimo iyo hal abuur maxay sameeyeen intaasoo sano siday ugu gelgasheen dhibaatooyinkii maxaa cusubay la yimaadeen maxay u baahnaan karaan oo lagu kordhin karaa Eh, horta eh, kuwaas oo loo yidhahdo community leaderska marka haddana ma leeyihiin eh, hibo hibo faneed marka eh, su-aal ahaan ayay runtii noo soo dhex dhigtay su-aasha eh, oo ahayd haddii aad sifayn lahayd hadba qofkaad tahay gudaha waxaad dareemaysid bal ereyo ku sifee waxaad tahay adigoo dhex maraysid caruurnimadaadii dhallinyaronimadaadii meeshaa soo martay wadanka hadda aad ku sugan tahay dhibaatooyinka dhan soo koob iyo rajada haddii jirto aa rajo leedahay iyo haddii aa rajo beel tahay marka een, qofba si buu wax u yiri aniga nin xogaa lug ka dhaawacana ahay waxaan codsaday inaan istaago fadhiga waa iska istaagay wax ii diyaarsanaana ma lahayn ayagoo way qorqorayeen dadkii aniga waxba ma qoran waa iska istaagay waan iska hadaaqay waxbaa iga soo baxay oo alla iga soo saaray ma ma af soomaali baad ku samayseen gabaygaas mise luqadda kale englishka maya english qaarna waxay ku sameeyeen afka french af soomaali ma jirin hal gabar ayaa waxay ku samaysay keliya kiswahili luqadda swahiliga marka aniga kayga englishu ah, rabbi igaga soo saaray waxayna u dhigneed sidan i am the unknown soldier i am the child who has a message i wonder i say do you know why every bomb has my name on it but without my consent a civil war broke. Why? Because we need democracy and justice. But what happened was that civilians were killed, our girls were ra- raped, and our buildings destroyed. marka saab- saasay u baxaysay gabayga xoogaa waa yara dheer yahay haddii ilaahay kuroon yahay eh, waxay u baahan tahay in la soomaaliyeeyo dadka takhasuska u leh si ay- marka haddii aad bal fasirto oo luqadeeni soomaaliga ka dhigto muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa aniga waxaan ahay daljiraha een, een, een, een, daahsoon ama waxaan ahay ee, ninka een, askariga ah ee af soomaaliga lagu yira gaarhaye waxaan ahay gaaryaha- gaar- eh, gaarhayaha aan la aqoon waxaan ahay cunugii yaraa waxaan siday fariin fariintaasna een, intaanan oran waa ilmeeyey sababta ma taqaaniin bamba kastoo la qarxiyo waxay sidatay magacayga anoonana ogolayn waxaan doonaynay isbeddel balse waxay u beddeleen dagaal sokeeye mataqaanaa sababta annaga waxaan doonaynay horumar iyo dimuqraasi iyo cadaalad laakiin waxa maalintaa dhacay waxay ahayd in nala dilo oo gabdhihii la kofsado ah, guryihiina nalagu dumiyo kadib waxaa dhacatay inaan socod galno oo aan xuduudii kasoo tallaabno usoo tallaabno waddankan kenya waxaan aaminsanahay dadka kenyan oo na qaabil inay yihiin dad wanaagsan sababtana waxay tahay iyagoo leh qalbi wanaagsan ama qalbi weyn oo soo dhoweyn leh Eh, marka ujeedadaadu maxay ahayd marka maxaad iftiiminaysay maxaad eh, erayadan ku cabiraysay walaahi een, kolleyba uu- waa wax uun haddee ee, een, qalbiga ama maanka jiifay oo allah iga soo saaray waxbaa kumal dahan dabcan ciddii fasiraysa fasiraysa waxa een, hadda meesha ugu dambeysay oo aan joognay oo kale markaan leeyahay dadku waa adduunyada waa walaalo say wada dhan yihiin haddii aan nahay annaga qaxootina rufiji aana nahayna mar kastaba waxaa naga soo horjeeda runtii systemka marka waxaan leeyahay aniga weli cunigiyaan ahay oo iga dhex qaylinaya aniga weli waxaan ahay gaarhayahan la aqoon inteyay kusoo bandhigeen marka eh, gabayadan ay dadka ka arooriyeen xaggee lagu soo bandhigay Een, waxay kusoo dhige- bandhigeen geneva een, waxayna ku shaaciyeen een, een, een bug yar oo oo runtii kusoo qaateen gabyadii oo dhan waxaa lasoo bandhigay ee, june waxaana laga qaaday may ayaa halkan kenyana looga qaaday dan geneva lagu soo bandhigay aad baa loola dhacay lala rayaaqay hadda waxaa la sameynayaa qayb ka mid ah ayada coobi oo electronic ah marka soomaali ma keligaaba ku jiray mise soomaali kale ka qaybgalaysay may gabar kalea ku jirtay oo reer reer reer- reer kaquuma ah ha maxay ka dhigan tahay marka in ay qaxootiga ka aruuriyaan eh, gabayadan noocan oo kaleeta maxay idinkaga dhigan tahay waxay inooga dhigan tahay fursad aan ku nafisno ee dadku waa cabursan yahay haddee qaar qaxootiga ayaa soddonka sanaba u dhammaatay Een, een, een, een, laftarkeyga ku jiro marka een, fursad aanan iskaga soo saaraynay hadda wixii gudaheena ka guuxayay oo weliba habfaneed rabbi nooga soo saaray iyadoo aanan amaldahayno oo aan macnaa meesha aan ka dhahay marka system hadda waa iska garan kartaa system meesha waxay u dhacayso marka meelo badana taa waxaan taabanaynaa d- ee d- dowladdii keentay burburka ama sababihii ama ciidamadii ama u- quwadihii ka dambeeyey burburka qabyaaladii aan soo taabanayna kaasi waxa uu ahaa siciid cabdulaahi abuukara muddo dheer qaxooti ku ahaa dalka kenya oo gabay uu sameeyey lagu soo bandhigay magaalada jeneva ee dalka switzerland waxa uu magaalada nairobi ugu waramayey wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal golaha wasiirada ee dalka isutagga imaaraadka carabta ayaa gaadhay go'aan ay ku ansixinayaan heshiiska nabadda ee dhex maray iyaga iyo dalka israa'iil waxaana lagu wadaa inay soo saaraan wareegto rasmi ah oo ay ku ansixinayaan heshiiskaasi warbixintan waxaa magaalada qaahire ka soo diray wariyaha v o eda xuseen cusmaan saxnuuni golaha wasiirada ee dowladda imaaraadka carabta ee uu hogaaminayo maxamed bin raashid ayaa qaatay go'aan ay ku ansixinayaan heshiiska nabadda ee dhex maray dowladaha imaaraadka carabta iyo israa'iil golaha wasiirada ee waddankaasi ayaa amar ku bixiyey bilaabidda habraacyada dastuuriga oo ah in la soo saaro wareegto heer qaran ah oo lagu ansixinayo heshiiskaasi warka ka soo baxay golaha wasiirada ee dowladda isu taga imaaraadka carabta ayaa lagu sheegay kalsoonida ay ku qabaan in heshiiska uu noqon doono mid horseeda nabad iyo xasilooni si loo taageero himilooyinka shucubta gobolka loona xoojiyo higsiga barwaaqada iyo horumarka labada dal arrimahan ayaa imaanaya xili wasaaradda gaadiidka ee dowladda israa'il ay sheegtay in israa'il iyo imaaraadka ay kala saxiixan doonaan ah, heshiis salaasada si loo ogolaado siddeed iyo labaatan duulimaad ganacsi toddobaadla ah oo u dhexeeya israa'il iyo imaaraadka carabta heshiiska ayaa sidoo kale ogolaanaya duulimaadyo aan tiro lahayn ah, iyo toban duulimaad oo xamuul ah toddobaadkiiba arrimahan ayaa yimid kadib markii israa'il iyo imaaraadka ay ku heshiiyeen ah, in la hagaajiyo xiriirka labada dowladooda dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda baxrayn ah, cabdulatiif zayani ayaa ku tilmaamay heshiiska baxrayn ah, iyo israa'il inuu yahay tallaabo taariikhi ah hadalkan ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka baxrayn u sheegay tv-ga alcarabiya waxa uuna carabka ku adkeeyey in dadka reer baxrayn ay aaminsan yihiin dhaqanka wada noolaanshaha iyo dulqaadka isagoo intaa ku daray waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u gaari lahayn himilooyinka dadyooga gobolka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka baxrayn ayaa sidoo kale farta ku fiiqay inta uu la hadlayay tv-ga alcarabiya in israa'il iyo dalkiisa ay isweydaarsan doonaan safaarado ka shaqeeya danaha labada dal baxrayn iyo israa'il ayaa maalintii axadda ku dhawaaqay in ay saxiixeen bayaan taariikhi ah oo wadajir ah oo u dhexeeya labada dal oo ku saabsan aas-aasida xiriir diblomaasiyadeed wakaalada wararka ee dowladda baxrayn oo soo xiganaysa bayaanka ka soo baxay shirkii baxrayn maraykanka iyo israa'il ee caasimada dalkaasi ayaa lagu caddeeyey in kulamada ay ku xaqiijiyeen saamaynta xiriir toos ah oo u dhexeeya labada wadan waa baxrayn iyo israa'il taasoo gacan ka geysanaysa baa lagu yiri warmurtiyeedka sidii loo gaari lahaa mustaqbal deganaansho iyo barwaaqo leh oo ay yeeshaan dadka labada dal iyo mandiqada bariga dhexe sidoo kale bayaankaasi ayaa lagu ammaanay dowrka madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump iyo bilowgiisa hindisaha heshiiska nabadda ee dhexmaraya israa'il iyo carabta xuseen saxnuuni v o a qahira
haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan dhaxartiyo daruuraha dadab laga galay dhaxartiyo daruuraha dadab laga galay dayaxiyo cadeede
intaasina waxay noogu eg idaacadayada isaakii caalamku idinla socotiinayeen caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi inta haddii lahaahdana mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan
diga rugaashadaadana degdeg laygu keenayo diga rugashadaadana degdeg laygu keenayo aniguba daraada waan diga rugashadaadana degdeg laygu keenayo diga rugashadaadana degdeg laygu keenayo aniguba daraada waan soo dabaashee allahayo nindahaada allahayo nindaalina allahayo nindahaada allahayo nindahaalina deqidaada ha oosimin allahayo nindaalina allahayo nindahaada allahayo nindahaalina deqidaada ha oosimin